halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axada bisha juunna waa labaatan sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo bar habeennimo idaacadda waxaa idinla socodsiin doona saaka iyo caalamka jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
madaxda soomaalida kenya oo walaac ka muujinaya falal afduub iyo dilal waayadii ugu dambeysay lagula beegsanayay soomaalida ku dhaqan dalka kenya runtii gabdhuhu way badan yihiin laakiin saxaafadeeda waxaan ogahay ilaa saddex gabdhood in magacyadooda lasoo sheegay oo la raadinayo gabadh ka mida gabdhahaas shalayta ayaa nasiib wanaag la helay iyadoo nabada marka qaybo kaleto oo dalka iyo magaalada nairobina way ka dhaceen arrimahaasi laakiin guud ahaan inta la tirsanaya inay naga maqan yihiin iminka oon aad iyo aad oga walbahadsannahay waa saddexdaasi gabdhood waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan xuska maalinta qaxootiga adduunka ee labaatanka juun oo maanta ku beegan soomaalida ku dhaqan dalka canada oo walaaca ka muujiya tallaalka astarazenica oo ka hortaga cudurka covid
qodobadaasiyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna
intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa saare cabdiaxmed
ibrahim raisi oo ah garsoore mayal adag islamarkaasina ay saaran tahay cunaqabateynta maraykanka uu ku soo rogay ee la xiriira dhinaca xadgudubyada xuquuqda aadanaha ayaa helay sabtidii guushii doorashada madaxtinimo ee dalka iiraan sidii la filayeyba ayadoo la tiriyay dhammaan cododka labaataniyosiddeeddibicsagaalka milyan ee codbixiyaal ayaa raisi waxaa loo doortay xilka madaxtinimo si wadar ahaana codadka uu helayna waxa ay ka dhigan tahay toddobiyo toban dhibic sagaal milyan oo cod sida uu wasiirka arrimaha gudaha ee cabdilraaza raxmani vasli uu u sheegay tv-ga dowladda ka qaybgalka tartanka afarta nin ee jimcihii ayaa ahaa halkii ugu hooseysay oo ku dhowaad afartan iyo sideed dhibic sideed ah waxaana jiray saddex dhibic toddobo milyan oo codada oo aanan ansax ahayn kuwaasi oo aanan cidina u codaynin sababo loo malaynaya inay tahay inay qaadacsan yihiin doorashada dadka ka qaybgalaya wakhtigan deeqaha la siiya taalibaanta afghanistan ayaa kusoo kordhaysa gobolada xuduudda bakistan kulaala iyada oo kooxaha xadjirka ahna ay kusoo xoogeysanayaan halkaasi weerarada ka dhanka ciidamada afghanistan ka hor bixitaanka ciidamada maraykanka sida ay sheegeen dad ku dhowdhow goobahaasi ilaa wareedyo dad goobjoogayaal ah oo ku sugan dhulka ay ka dhacayaan weeraradaasi ayaa waxa ay sheegeen in dalka bakistan dhulka xuduudaha ah dadka degani gaar ahaana gobolka balojistan oo kilomitr mayl bari ka xigta quanta ay u sheegeen in mintidiinta taalibaan ee afghanistan ay si joogto ah dhulka dhuxusha laga shita ee buuroleyda ah ay yimaadaan islamarkaasina suuqyada ay maalin kastaba ka codsadaan in la siiyo lacaga dhan shan kun ilaa iyo toban kun oo lacagta bakistan ah oo u dhiganta konton ilaa iyo toddobaatan dolarka maraykanka ah waxaa saraakiishu ay sheegeen in kooxahaasi ay ku yimaadaan mootooyin islamarkaasina baqaaro waaweyn ay halkaasi ka qaataan dhaqaalaha ay siiyaan dadka ganacsatada ah waxaa daalibaan ay ku dagaalamaan jidka alle ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa la sheego sababta oo waxa uu ka baqayaa in aargudasho ay u geystaan kooxdaasi
xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunji ee xaafadda isliya magaalada nairobi ayaa cambaareeyey falal afduub iyo dilo loo geysanayay soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi muddooyinkii ugu dambeeyey dare cabdi axmed oo arrintaani il gaara ku eegeysay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa warbixintan ka diyaarisay saddex gabdhood iyo wiil ayaa weli siyaabo kala gedisan loogu la-yahay magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii siyaabo kala gedisan looga afduubtay meelo kala duwan dadka ugu badan ee la la-yahay ayaa ah gabdho dhalinyaro ah waxaa jirta in ugu yaraan laba gabdhood la dilay hase yeeshee hibo faarax oo ah lix iyo toban sano jir iskooley ahayd ayaa toddobaadkan iyadoo iskoolka u socoto la afduubay islamarkaasina meel aan ka fogeyn gurigooda laga afduubtay gaarigii lagu sii riday oo lagu sii afduubay hibo ayaa waxaa saarnaa iyadana lagu soo afduubay gabar kaleeto oo kusii dhex jirtay oo soomaali ahayd hibo waxa ay xili fiid ah si xeeladaysan uga soo baxsatay afduubayaashii haystay dad kala duwan ayaa ii sheegay in madax furasho reerkooda ay bixiyeen laakiinse aabaheed oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in gabadhiisa ay si xeeladaysan kusoo baxsatay islamarkaasina kooxihii afduubka u geystay ee kasoo carartay faarax cabdiraxmaan xasan ayaa ah aabaha dhalay hibo khadka telefoonka ee nairobi ayaan kula xiriiray hibo walaalla aad bay u fiican tahay iyadoo oon cid hadda gacan ka geysatay oo hadda ciddii hadda afduubka u geysatay cid hadda gacan ka geysatayna aysan jirinin wax xiriiraya wax wadahadal oona dhex marayna aysan jirinin cid hadda hadda wararka sheegaya lacag baa lagu bixiyana aysan jirinin ayaa ilaahay kasoo nabad aruuriyey sidaa hadda keliya oo hadda aan xaqiijin karana ay tahay in iyadu ay kasoo baxsatay marka intaa wey waana caafimaad qabtay aad bayna u fiican tahay haddee wixii intaa ka dambeeyana insha allahu tacaala kolley bal dib baanu ka ogaan doonaa laakiin hadda anagu intaasaan ognaha magacaygu waa faarax cabdiraxmaan xasan hibana waa hiba faarax cabdiraxmaan weeye marka intaa weeyaabay waxaa jirtay in muuqaal muujinaya gabar la yidhaahdo xafse cabdiwahaab oo ahayd gabar da'yar oo jirdil xooggan loo geystay dhiigna uu wejigeeda ka qubanayay labada lugood iyo labada gacmoodna ka xiran qol dhexdiisana ay koox afduub ugu haysteen ay dalbanayeen madax furasho muuqaalka gabadhaasi ayaa iyadoo cabaadaysa laga soo duubay hadallo ay reerkooda ugu farayso in ay lacagsiiyaan dadka maxabuuska ay u tahay wixii intaasi ka dambeeya waxaa la helay xabso oo ku jirta xaalad miir doorson ah xubnaha jirkeeda qaarkoodna ay ku yaalaan dhaawacyo waxaana daqiiqado kadib la sheegay inay u dhimatay dhaawacii soo gaaray sidoo kale warbaahinta kenya ayaa waxay warinaysaa in xabse maxamed luqmaan oo ahayd saddex iyo labaatan sano jir ka baxday dukaankeeda uu ku yaala xaafadda islii xilli galab ah lana waayey oo la afduubtay waxaa muuqaalka kaamirada laga arkayaa xabse oo kasii baxayso dukaankeeda c c kaamirada loo yaqaano ayadoo kooxaha afduubka u haystana ay weydiisteen xabse qoyskeeda shan milyan oo lacagta kenya ah oo u dhiganta afartan iyo shan kun oo dollar yuusuf xasan cabdi oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada kaamakunji ee xaafadda islii ay hoos timaada ayaa ii sheegay in walaac weyn ay ku hayso arrinkan afduubyada iyo dilalka kusoo badanaya dhowr meelood oo nairobi ku yaalo oo soomaalida gabdhahooda loo geysanayo haba ugu badnaatee xaafadda asaga laga soo doorto runtii gabdhuhu way badan yihiin laakiinse xaafadeeda waxaan ogahay ilaa saddex gabdhood in magacyadooda lasoo sheegay oo la raadinayo gabadh ka mida gabdhahaasi shalayta ayaa nasiib wanaag la helay iyadoo nabada marka qaybo kaleto oo dalka iyo magaalada nairobina way ka dhaceen arrimahaasi laakiin guud ahaan inta la tirsanaya inay naga maqan yihiin iminka oon aad iyo aad oga walbaharsannahay waa saddexdaasi gabdhood dadka ugu badan ee aan la xiriiray waxaa ka muuqday cabsi qaarkood waxay ka gaabsanayeen inay warbaahinta la hadlaan walaaca arrintan ay ku haysa awgeed hooyadan waxay ku nooshahay xaafadda islii waxay ii sheegtay inay cabsi xoogan ka qabto in gabadheeda oo keli ah ay iskuulka u dirto sidii hore u dhici jirtay haatan ay geyso iskoolka oo ay kasoo qaado galabkiiba afduubkan iyo gabdhihii la raadsanayo iyo gabdhihii soomaaliyaedoo la wiidaysanayo wallaahi cabsi fara badanaa dareemaynaa looma diri karo iskoolada looma diri karo annagii waalidaanaana waa cabsanaynaa wadnihii baana kurkuraayo wallaahi cabsiyaa dareemaynaa ilmihii inaan hataa iskuullada ka reebno may waa loo diraa laakiin cabsi haddee wadnihiibaa farta lagu haya iskuulka in ilmihii laga soo wado ilmihii shala ayagaa iskuullada iska tategi jireen hadda laakiin waa inaa ilmihii iskuulka laga soo wado loo tago ilmihii lasoo celiyo la kaxeeyo xildhibaan yuusuf cabdi ayaa ii sheegay in laamaha amniga uu kala hadlay iyo taliska booliiskaba dhacdooyinkan amni darada ah arrintaasi hadda waa arrin dhowaan na saamaysay oo anigu haddaan mas-uul ahay aan aad iyo aad u cambaareeyey xanuun welwel iyo cara badanna ku dhalisay dadka soomaaliyada dalka kenya jooga marka waan ogsoonahay in afduubidda gabdhaha dilkooda oo binaadamnimada ka baxsan oo aad iyo aad u foolxun iyo dilka gabdhaha soomaaliyeed inay soo kordheen beryahan dambe tillaabadii ugu horreyseen qaadana waxay ahayd inaan si toosa dhaliil iyo cambaareyn u jeediyo laamaha amniga iyo nabad sugidda dalka oo aan kala hadlay taliyaha ciidamada guud ee biliiska iyo wasiirka amniga oon ka codsaday in ay tillaabo deg dega qaadaan oo sida ugu dhaqsi badan ay arrintaasi soo afjaraan oo ay badbaadiyaan xoojiyaana nabadgelyada shacabka soomaaliyeed ee ku nool islii iyo agagaaradeeda marka waxaan filanayaa si deg dega in loo raadraaco dadkan burcadda ah tuugada ah ee gabdhaha afduubanaya dadka qaarkood waxay isla dhex marayaan in ay jirto in gabdhaha qaarkood ay isshirqoolayaan hase yeeshee ma jirto wax caddeena arrintaasi oo loo heli karo waxa uu ka dhacay falkan mid lamida magaalada mombaasa ka sokow haddaba afduubka gabdhaha yaryar oo kusoo badanaya muddo bil ah dalkaasi kenya magaalada nairobi waxaa kasii horreeyay afduubkii nin soomaali maraykan ahaa oo lagu magacaabi jiray bashiir gaboobe kaasi oo gaarigiisa la gubay dhowr iyo toban saacadood kadibna la helay meydkiisa oo si xun loo jirdilay ilaa iyo haatan laamaha amniga ee dalka kenya kamaysan hadlin dilka bashiir gaboobe soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa muujinaya cabsidii ugu xooganeed dadka ugu badan ee soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa ah dad ka soo cararay xiisadaha iyo dhibaatooyinka xiliyo kala gedisan ka jiray soomaaliya aad ayay u mahadsan tahay zara cabdixamiid oo warbixintaasi nala socodsiinaysay ee taasi ee dalkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
walaaca ku aadan tallaalka astrazeneca ee dalka kanada ayaa mar kale soo laabtay kadib markii dadka qaatay tallaalkaasi koowaad ee astrazeneca lagula taliyay in ay tallaalka labaad ay qaataan tallaalada kaleeto ee la ansixiyey ee dalkaasi soomaalida qaadatay tallaalka astrazeneca ayaa ka mida dadka walaaca arrintaasi ka qaba wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi taladan ku saabsan in dadka tallaalka koowaad qaatay astrazeneca ay ku bedeshaan tallaalkooda labaad pfizer ama moderna ayaa markii hore ka timid guddiga qaran ee tallaalka kanada balse madaxa ugu sarreeya caafimaadka ee kanada ee la dagaalanka covid docr theresa tam ayaa taladaasi la qabta guddiga dr theresa tam waxay tiri dadka tallaalka koowaad qaatay astrazeneca waxay qaadan karaan tallaalka labaad m r n a pfizer bonkek ama moderna laakiin dad badan oo soomaalidu ay ku jiraan ayaa ka walaacsan arrinkan ugaas cabdiqaadir tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay tallaalka koowaad ee astrazeneca wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay inuusan bedelin nooca tallaal ee uu horay u qaatay balse uu ka dhur sugayo isbedello ka yimaada dhanka saraakiisha caafimaadka xuseen aniga waxaan qaatay astrazeneca marka waxaan qaatay labayo tobankii abril ballanta kalena waxaan leeyahay agost labayo tobankeeda marka dhakhaatiirtan ayaa waxay keeneen in la bedelan karo oo la qaadan karo maaragtay shaadka labaad la qaadan karo pfizer ama moderna iyadoo tii taagan tahay oo oo aan aniga aan leeyahay maxay tahay haddana mid kale isku dur oo pfizer ama moderna isku dur haddana anigoo tii la yaaban haddana dhakhaatiirta haddana waxay keeneen talo kale ah taas optionaalay ahayd minaa marka hore waxaa dhacday marka in haddana la yiri talo ahaan bay hadda waxay usoo jeediyeen dadkii astarsaneeka qaatay shaadka labaad ha qaataan moderna ama pfizer marka maadaamaay marba wax isbedelayaan ay dhinacba marba u dhacayaan aniga balanteeda kalena ee tahay agost labayo tobanka agost marka waa sugayaa ilaa waqtigaas wixii soo bixi doono dhanka kale waxaa weli dardar ku socda tallaalka covid sagaal iyo toban marka laga soo tago dadka ballanta haysta ee istallaalaya sidoo kale waxaa jira goobo badan oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jiraan tallaalka ballan la-aan iyadoo ay qaadanayaan guud ahaan kanada ku dhowaad shan iyo toddobaatan boqolkiiba waxay qaateen ugu yaraan hal tallaal oo covid sagaal iyo tobana magaalada toronto oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ee kanada ayaa hadda waxaa tallaalka koowaad qaatay shan iyo toddobaatan boqolkiiba abukaate cabdulaahi barre wool wuxuu ka mid yahay dadka guusha u arkaa arrinkan mayirka magaaladan toronto oo aan ku noolnahay wuxuu shaaca ka qaaday in boqolkiiba toddobaatan iyo shan dadka toronto degan hal tallaal ay qaateen boqolkii labaatan iyo shanna ee labadii tallaal dhammaysteen warbixin aad u fiican waaye oo gaar ahaan weliba annaga jaaliyadda aan ka dhalannay ee soomaalida halkan toronto ku nool ee aad iyo aad u farxad gelinaysa gaar ahaan weliba jaaliyadda aan ka dhalanay oo soomaalida tallaalka si fiican ayay u qaateen marka waxaan rajeynaynaa hadduu alyidhaahdo bisinasyadii soomaalida in dhowaan si mxu albaabada loo furo oo sida caadi ah ee magaalada toronto kusoo noqoto ayaan rajeynaynaa hadduu cidi dhahdo waa mahadsan tahay xuseen waxaan rajeynaynaa hadduu cidi dhahdo in kol dhow aan ku wada munaaqashoonno ama aad warbixinta mxu aha waraysi nooga qaado maqaayadihii iyo muxuu ahay meelihii aan isugu imaan jirnay haddii rabbi idmo qaadashada tallaalka ayaa horseeday in toddobaadkii hore la galay wejiga koowaad ee furfuritaanka magaalooyinka waxaase jirta rajo ah in wejiga koowaad la furi doono goobo badan oo hor leh oo uu ka soo hormaro xilligii la qorsheeyey oo ah bilowga bisha dambe xuseen nuur xaaji v o a toronto
dunida maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinta qaxootiga dunida sanadihii ugu dambeeyey waxaa soomaaliya soo gaarayay dad badan oo kasoo qaxay wadamada yemen iyo syriya oo colaado ay ka dhacayaan yemen waxaa ku noolaa qaxooti badan oo soomaaliyeed kuwaas oo sanadii ugu dambeeyey dalka kusoo laabanayay waxaana ka mid ah dadkaasi soo laabtay fanaanka soomaaliyeed cabdirashiid muxiidiin kaalmooy oo afka carabiga ku heysa wariyaha v o a cabdicasiis barro oo la kulmay fanaanka ayaa waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa in qaxootigaasi soomaaliya miciin biday in si gaara loo soo dhaweeyo ugareerna waxa uu ka jawaabaya sida uu u arko maalinta caalamiga ee qaxootiga
asalaamu calaykum waraxmatullah qaxootiga caalamka joogaan dhan waxaan leeyahay waxaan idin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo meel walba aada joogtiin aayadaha qur-aanka waxay leedahay watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas yani maalin adigaa qaxooti laguu yahay maalinna berito adigaa qaxooti ah marka aniga sanooyin yar ka hor toban sano ka hor dalka yemenaan qaxooti ku ahay maanta soomaaliya anigoo joogo oo hadda ka shaqaysanayo oo dhalinyaro soomaaliyeed ahay oo fikir iyo hami leh waxaan arkaa qaxooti yemeniyiin ah oo soomaaliya hadda joogaan anaga waajibkana saaran wax waaye in oo siday dadkaasna oo soo dhaweeyeen sidaas isi ka fiican inaan usoo dhaweyno soomaalida waa lagu yaqaanaa soo dhaweynta martida way ku ammaanan yihiin taas markaas waxaan leeyahay qof walbo waxaa waajib ka saaran ajnabi markaa soomaaliya markaa ku aragtid ama qaxooti markaa aragtid waajibkaaga wax waaye in oo la dhaqantid qof adiga marti gurigaaga imaaday oo kale camal inaad ula dhaqantid taas qeyb waxay ka tahay dib u dhiska dalka dib u dhiska dalka keliya ma ahan wadooyin iyo maxaa la dhahaa iyo dhismooyin keliya ma ahan dib u dhiska dalka waxaa ka mid ah dadka ajaanibta ah ama qaxootiga ah oo dalalka kale ka imaadeen inay dareemaan inay nabad inay ku joogaan in la soo dhaweeyey si ay qaybta dalxiiska naftirkeeda xitaa way sii weynaanaysaa marka qof walbo waajibaa saaran inuu qaxootiga soomaaliya joogaan inuu soo dhaweeyo si khaas ah si special ah inuu ula dhaqmo oo ixtiraam iyo wax ku jirto yani soo dhaweyn dad fara badan oo soomaaliya oo aan weligood qaxooti arag inta badan ma oga muhiimadda qofka qaxootiga ah markauu dalkan jooga uu u baahan yahay waxyaabaha gaarka u noqon kara marka adiga aad fiiriso waxyaabaha qaxootiga ay u baahan yihiin oo marka laga yimaado dowladda ee shacabka uga dhex baahan yihiin maxay tahay
shacabka waxay uga baahan yihiin qofkan in adiga aad dareensiinin inuu ajnabi inuu yahay ha dareensiinin waxaa dareensiisaa mar walba inuu yahay qof soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa dalkan kula leh oo kale camal inaad dareensiisid ma anfacayo qofka ajnabiga oo kale camal ijaaraadka in qaali looga dhigo ma anfacayo qofka ajnabiga oo kale camal in maxaa la dhahaa in la dareensiiyo inuu yahay muwaadin oo darajada labaad inaad dareensiisid ma anfacayo aniga waa arkay waa soo dareemay dadka way kala yihiin markaa arko dad oo ila dhaqmi jireen inaa qaxooti ahay waa xanuunsan jiri waa dhibsi jiri waa isweydii jiri waxaan kusoo barbaarin dalka yemen anigana waxaan jeclaa jiray inaa dareemo inaa anigan muwaadin inaa ahay laakiin markaa meel dal kale markaa joogtay ee dan ku geysay oo aad dareemaysid yani inaad tahay muwaadin labaad ama muwaadin saddexaad oo dalkaasan xaq ah ku lahayn yani noloshaada naftirkeeda waxay noqonaysaa nolol oo aad u fadhin mustaqbal ma ku fikiraysid anaa meeshaasna ka samaysid haddaa tahay qof oo hanti leh oo shacabkaas ay kusoo dhaweynin ma ku fikiraysid inaa meeshaas anaa ganacsi ama dhaqdhaqaaq meeshaas inaa ka samaysid marka soo dhaweynta aaday muhiim u tahay adiga waxbaad kusoo baratay wadanka yemen magacna waad kusoo samaysay xitaa waad kasoo shaqaysay marka la fiiriyo si shaqooyin wanaagsan ayaad kasoo hesho aad weliba magac ku samaysay markaad eegto dhalinyarada sidaada oo kale maanta soomaaliya qaxootiga ku ah waxyaabaha ay sida goonida ah ugu baahnaan lahaayeen oo ah in bulshada fursado laga dhexsiiyo maxaa ka mid ah dal walba waxay leeyihiin hiqaafad ama dhaqan waxay leeyihiin hal abuuro oo ayaga ka imaado tusaale ahaan ninka iman markaa joogay ayaga waxay ka faa'iidaysanayeen hal abuurka aniga aan leeyahay xaflado badanaa kasoo qayb galay waxyaa meelo badanaa kasoo qayb galay janisay isiiyeen waxaan qayb ka ahay dib u dhiska madhahaya waxaan dhahayaa horumarka dhalinyarada oo yemaniyiinta ahaan qayb ka ahay ama wacyigelintooda anagana hadda waajib waxaana saaran dadkan noo imaanayaan waxaa ku jiraan dad hami leh dad maskax leh dad horumar samayn kara anaga naftirkeena inaan ka faa'iidaysano keliya maahan dadkan oo dad adiga dushaada saaran ma ahane dad adiga naftirkaaga oo ka faa'iidaysan kartid waayo maskaxdooda iyo hal abuurkooda iyo dhaqdhaqaaqooda dowladda soomaaliya maxay si gooni uga baahan yihiin ugu dambeyntii
dowladda soomaaliya waa waa waa waa inaa dib dib e inay u eegto qaabka ee ajaanibta soomaaliya ay usoo galaan ajaanibaa jira ama qaxootiga gaar ahaan yacni oo yemaniyiinta oo kale camal ama suuriyaanka oo kale camal il gooni ah in lagu fiiriyo maadaama ay yihiin dad oo maxaa la dhahaa oo muslimiin ah oo anaga gurmud naga soo raadsadeen
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid muxiidiin kaalmooy oo ah fannaan soomaaliyeed muddo dheer qaxooti ku ah dalka yemen wuxuu warramayey cabdicasiis barrow
aqoon-yahanada soomaalida ku nool dalka kenya ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay go-aankii ay dowladda soomaaliya iyo tan kenyaba ay dib ugu soo celiyeen xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya kaasi oo hakad galay dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay maxamed xaaji ingiriis oo ka mid ah dadka soomaalida ee aqoon-yahanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda labada dal ay wada adkeeyaan xiriirka darasnimo iyo walaaltinimo ee halkaasi ka jira wariyaha v o ed ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa haddaba maxamed xaaji ingiriis uga waramay isaga oo jooga nairobi sida uu arko arrinkan wallaahi waa mahadsantahay qadar waxay iila muuqataa arrin iyodila leh oo wanaagsan in soomaaliya iyo kenya oo ah laba wadan oo wax badan ay ka dhexeeyaan oo wax badan wadaaga waxa ugu muhiimsan ay wadaagaanna ay tahay dad dhexdoodii ku jira dad soomaaliyeed waddanka kenya ay wax ku leeyihiin waddankina qayb ballaaran oo haddii la kala qaybiyo qaybta dhexe noqonaysa ugu ballaaran qaybaha ugu ballaaran dal ka mida ka dhexeeyaan inay xiriirkoodii dib u wanaajiyeen ay soo celiyeen waayo tallaabo iyo fafaalo wanaagsan oo yadadilo leh qof kastana ay tahay inuu bogaadiyo soona dhoweeyo farxad wanaagsanna ah in labada waddan cilaaqaadkooda dib u soo celiyaan badeecadihii labada dhinac isu mareeyey ay isu maraan wixii kaloo ka dhimanoo dhinaca dhaqaalaha ah inay si siman u wadaagaan ka wada macaashaan isu socodka dhaqaalaha labada waddan ay tahayna ay kasii wada shaqeeyaan oo sida aad og tahay hadda aan ahayn wax siman oo waxa dhaqaale ahaan macaashay kenya keliya ahayd marka soomaaliyana inay miiska soo dhigto oo loo ogolaado in badeecadda waddanka soomaaliya ka timaada ay si bilaacelin la'aan ah oo hataa bilaa canshuura ay waddanka kusoo galaan si labada dhaqaale laisugu miisaamo arrimihii laysku hayey ee markii hore laysku khilaafay ma laga heshiiye bay kula tahay arrimihii laysku khilaafay marka hore waxay ahaayeen arrimo siyaasadeed oo labada waddan ka dhexeeyey khaasatan ka dhexeeyey madaxda labada waddan ay isku hayeen oo siyaasad ah iyo arrimo gudahooda ayay ahayd un waa laysaga soo dhowaaday hadda laakiin arrinta ugu muhiimsanaan weli lagala heshiin ayna tahay in laga heshiiyo loona ballansanya in laysaga yimaado oo ah arrimaha dhaqaalaha oo kenya ay aad ugu adkaysanayso in waxa ugu weyn ee soomaaliya u dhoofiso si maalinla'a ay tahay qaadki in qaadka loo fasaxo meesha in loo diro soomaaliyana aysan weli diyaar u ahayn in qaadkii lasoo fasaxo uu yimaado taasaa muddo dheer qaadan doonto cilaaqaadkana ay la tahay inay laga yaabo inay wax yar cakirto inuu sii socdo marka laakiin inaan dib looga laabanayn meesha hadda la yimiday ay la muuqataa oo ah in cilaaqaadku wanaagsanaaday in hor loo sii socdo mooyaane
kenya waxay sheegtay in xiriirka ay dib u soo celisay duulimaadyadana ay fasaxday kadib dhexdhexaadin laga dhex sameeyey kenya iyo soomaaliya inkastoo cidda dhexdhexaadinta samaysay aysan sheegin yay kula tahay inay dhexdhexaadintaasi ka qayb qaadatay waxaa markii hore caddayd in dhexdhexaadinta labada waddan ay ku lug lahayd wafdigii dowladda qatar laga soo diray ee muqdisho tegey nairobina yimi ee labada waddan la macaamilay wafdigaa intuu joogay gobolka geeska afrika ama bariga afrika in labada waddan cilaaqaadkoodii ay si lama filaan ah warqado isugu direen inay dib u soo celinayaan haddana tii ay dhici weyday ay kala boodeen waxaana caddayd wixii lagu kala boodeen ay ahayd in ubuucdii marka la gudagalay iyo in laga wada hadlo wixii laisku hayey laisku sii qabtay laakiin hadda waxaa muuqata oo cad in xiriirkan dambe ee sida degdeg ah ku soo noqday ay ka shaqeeyeen waddamada jabuuti iyo xitaa etoobiya marka waxay ila tahay dee in waddamada darisku iyo afrika guud ahaan iyo xitaa waddamada khaliijka oo ayagana nala wadaaga dhaqan iyo dhaqaale iyo taariikh iyo diin intaba in laiswada kaashado laiskana wada kaashado horumarka waddamada soo koraya meel walba ay jiraan khilaafaadka dhacaya ee dhinaca siyaasadda ee dhex maraya waddamada afrika iyo kuwa dunida saddexaad waa khilaafaad dib u celinaya horumarkay waddamadaas u tiigsanayeen oo ay dadkooda la rabeen waana inay ka fakaraan khilaaf siyaasadeed dhacaba wuxuu aad u dhibaateeyaa ama u waxyeelayaa shucuubta waddamadaas wax dhibaataa oo madaxda siyaasadda ka soo gaara ma jiraan kula tahay marka in heshiiskan hadda soomaaliya iyo kenya ay gaareen xiriirka iyo diblomaasiyadda ay dib u soo celinayaan inuu jilicsan yahay oo mar walba ay dhici karto in mar kale laisku dhaco ama duulimaadadii la joojiyo ama safaaradihii mar kale lakala qaato ma kula tahay horta waxaa ugu weyn oo xiriirka aad iyo aad u sii adkaynayay mar walba labada wadan soomaaliya kenya haddaa fiiriso kenya ahayd marka kenya ilama aha iyadoo xilli doorashana ku soo dhowdahay isbeddel dowladnimona uu dhici doono labadii waqti ee madaxweyne uhuru kenyatta uu dhammaaday inay mar kale ku dhiiran doonto inay soomaaliya rajadaydu tahay in somaaliya iyo kenya oo xiriirkoodu hadda uu ahaa markii saddexaad oo uu xumaado markii koowaad lixdan iyo saddexdii markii labaadna toddobaatan iyo lixdii dhammaadkeedii markii safaaradaha safiirada si aan muuqan loo kala qaaday oo soomaaliya halkan ay ku reebto qunsul kenyana halkaa uga soo tagatay qunsul ilaa siddeetan iyo saddexdii labadii la soo celiyo iyo marka hadda aad safaaradihiiba lakala qaato wax an unshuwalay ahayd oon dhicin labadii xiriir xumaaday ee hore marka hadda waxay la tahay bog cusub inay soomaaliya iyo kenya furan doonaan oo ay ka bixi doonaan isku dhegdhegii hore ee dambe isbeddel dee dowladnimona waa laga sugayaa soomaaliya iyo kenya labadaba in talisyadu isbeddelaan kenyana sanad soo socda xukunku isbeddelo soomaaliyana sanadkan ilaa aakhirkiisa wax isbeddelaan marka taasaa rajo laga qabaa in bog cusub la furi doono aysan dhici doonin wixii dhacay barda kaasi waxa uu ahaa maxamed xaaji ingiriis oo warramayey wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed markana dhinacii heesaha
hadduu guur magac lahaa macniyo quruxdii lahaa milkiyo idalaa lahaa jacaylu midowdo waxaatii laba milkiyey bilaalaha caashaqada hadduu guur magac lahaa macniyo quruxdii lahaa milkiyo idalaa lahaa jacaylu midowdo waxaatii laba milkiyey bilaalaha caashaqada marageeda furay mamuska idin deliyo burtida suugaan la xulay waxaa marageeda furay mamuska idin deliyo murtida suugaan la xulay waxaa mudadjeenaroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran mudadjeenaroos meeqan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran
idaacaddii subaxnimo ay si wada jiraed la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo zara cabdixamed waanaga intaa dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
masliyo howdrabano mawluu niceeyeyba adduun mada raaxa badan kumaashaan ramad macaad barteen kalgaal liskiisiin mugaabisiin masniyo odrabano maguu nimceeyeyba adduun madol raaxa badan kumaashaan ramad macaa